habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen salaasaha bisha oktoobar ee sanadka labada kun saddex iyo labaatankuna waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa ka mid ah madasha siyaasiyiinta mucaaradka puntland oo walmutiyeed ka soo saaray kulan laba maalmood uga socday garoowe markii shirku faannayn iyo ukuubilid dheer ku sameeyey arrimaha siyaasadda puntland waxqabadkii iyo waajibaadkii shaqo ee xukuumadda loo igmaday waxaa xaqiiqo noqotay inay labadii sano ee ugu dammeeyey ay ka gaabisay waajibaadkeenii fadhiidna ay noqotay wax adeeg bulshaa ahna aanay qaban
wax kale oo aad dhegaysan doontaan qalabka digniinta fatahaadaha oo lagu rakibay magaalada beledweyne halkan gadaasheeda ah waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan wuu naga caawin doonaa oo ah qalabkaasoo noo sheegi doono xiliyada roobabka sida uu kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga taranka webiga waxala wixii ku soo darmo
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan mowqifka dowladda soomaaliya ee hakinta dhimista ciidamada midooda afrika iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida israa'iil ayaa wada duqaynta khaza iyada oo weerar dhinaca dhulka ahna qorsheynaysa inay ku qaado xamaas dhimashada israa'iil ayaa gaadhay kun iyo laba boqol oo qof iyadoo in ka badan laba kun iyo toddoba boqolna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga israa'iil duqaymo hargoosi ah oo lagu qaaday magaalada go'doonsan ee khaza ayaa waxaa ku dhintay kun iyo konton qof waxaana ku dhaawacmay shan kun iyo boqol iyo sideed iyo afartan qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin israa'iil ayaa wacad ku martay in ay ciqaab deg dega xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee falastiiniyiintu tiro intaas leeg ay ku dilaan taariikhda israa'iil waxaana meydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad xaafadda kibutis halkaasi oo ay xamaas sabtidii weerareen militariga israa'iil ayaa sheegay in daraasiyiin diyaaradahooga dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan laba boqol oo bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada khaza oo ay sheegeen in xamaas ay u adeegsatay weerarada wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yuaaf galant ayaa sheegay in xamaas ay doonaysay sida uu hadalka u dhigay isbeddel ayna helayso waxaana uu sheegay in khaza aanay sii ahaan doonin sidii ay hadda ka hor ahayd waxauu sheegay in weerarka uu ka bilowday duqayn cirka ah ayaa u xigi doonto ciidamo lugta ah oo magaalada weerara sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil madaxweynaha ukrein volodimir zelenski ayaa arbacada maanta ku booriyey xulafada ukrein in ay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan dalkiisa uga siiso dagaalka xilliga qabobaha hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga nato oo uu ku tegey booqashadiisii u horreysay tan iyo markii uu ruushka dalkiisa ku duulay zelenski ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada gantaalada ridada dheer iyo rasaas xilli uu jiro walaac ah in weerarka xamaas ee israa'iil uu taageerada dalkiisu ka heli lahaa saaxiibadiisa caalamka sida maraykanka ay u wareejin doonaan dhinaca israa'iil zelenski oo wariyaasha la hadlay isagoo garab jooga madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in ay wax adag tahay sida uu dalkiisa uga gudbayo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub oo kiyev la siinayo kaasi oo qiimihiisa ay u dhiganto laba boqol oo milyan oo dollar oo ay ku jiraan gantaalada difaaca hawada si ay uga caawiyaan ukrain inay iska difaacdo weerarada la filayo in xilliga jiilaalka qaboobaha ay qaadaan ciidamada ruushka ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka niger ayaa ka dalbaday madaxa qaramada midoobay ee dalkaasi jooga in uu dalka uga baxo labayo toddobaatan saacadood gudahood sida lagu sheegay bayaan arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee niger waxaana warkaasi soo tabiyey wakaalada wararka ee reuters bayaankan oo soo baxay tobankii oktoobar ayaa ku eedeeyey qaramada midoobay in ay si hoose u fulisay qorshe uu faransiisku soo agaasimay oo looga hortegayay in niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada new york iyo shirar kale oo caalami ah ciidamada militariga ee bishii julaay xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ee niger ayaa horey u eriyey safiirkii faransiiska u fadhiyey niger iyagoo amray in ciidamada faransiiskuna ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaasi ku yaala galbeedka afrika intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madasha siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland oo walaac ka muujinaya muddo kororsi ay ku eedeeyeen xukuumadda siciid cabdulaahi deni ee puntland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey kulan uga socday garowe waxayna maanta ka soo saareen warmurtiyeed wariyaha v o eda nuux muuse birjaam ayaa warbixintan kasoo diray garowe warmurtiyeedka ay soo saareen madasha mucaaradka oo ka koobnaa ilaa shan qodob ayay ku eedeeyeen xukuumadda hadda jirta hannaanka geedi socodka dimuqraadiyadda in ay u adeegsanayso dano iyada u gaar ah oo ka soo horjeeda dastuurka iyo shuruucda puntland u degsan siyaasi faarax cali shire oo saxaafadda u akhrinaya warmurtiyeedka ayaa ku bilaabay sidan shir waratasho oo ay isugu yimaadeen mucaaradka puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada socdayna tobankii koo iyo tobankii oktoobar labada kun labaatan iyo saddexda kana dhacay caasimadda puntland ee garoowe ayaa waxaa lagu gorfeeyey xaaladaha qalafsan ee puntland soo food saaray ayna ka mid yihiin arrimaha siyaasadda amniga dhaqaalaha dastuurka iyo dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashooyinka puntland ee labada kun iyo afar iyo labaatanka faadnayn dheer kadib waxaa laysla waxaa ka soo baxay oo waxaana ka soo baxay qodobada soo socda kow markii shirku faadnayn iyo ukuurgelid dheer ku sameeyey arrimaha siyaasadda puntland waxqabadkii iyo waajibaadkii shaqo ee xukuumadda loo igmaday waxaa xaqiiqo noqotay inay labadii sano ee ugu dammeeyey ay ka gaabisay waajibaadkeedii fadhiidna ay noqotay wax adeeg bulsho ahna aanay qaban waxay puntland gashay godoon siyaasadeed oo heer qaran iyo heer caalami ah xiriirka xumaaday ee puntland iyo dowladda federaalka ah waa mid ku dhisan dano shaqsi dano shaqsiya taasoo samayn qaban ku yeelatay mashaariicdii horumarineed ee lafdhabarta u ahayd mashaariicdii horumarineed ee lafdhabarta u ahaa horumarka bulshada puntland waxaa sidoo kaleeto shirku garwaaqsaday in hanaankii dowladnimo ee isdheelitiri jiray uu ku ururay gacanta madaxweynaha islamarkaana islamarkaana siyaasadda xukuumaddu ay ahayd mid ku dhisan hal kala irdhayn iyo kala qaybinta bulshada puntland kala aragti duwanaan kasta oo timaada ayaa dowladdu waxay ku xallisay xambad kaga farcelisay khasaare nafeed iyo mid maal la keentay shirku qodobka labaad shirku wuxuu si qoto dheer u daaseeyey arrimaha amniga puntland waxaana u soo baxday inay xukuumaddu ku guuldaraysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka ay ururada xag jirka ay ku hayaan amniga ganacsatada iyo dhaqaalaha noocyada mukhaadaraad mukhaadaraadka oo ah aafo aafo waddanka baabiinaysa qulqulka ajaaniibta oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni iyo keenidda mukhaadaraadka shirkan labada maalin ka soconaya garowe ayaa waxaa isugu yimid siyaasiyiin si weyn looga yaqaan siyaasadda puntland sidoo kalena qaybtood ay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada doorashada soo wajahan dhowaan siyaasiyiintan shirka isugu yimid ayaa ku dhawaaqaya badbaado badbaado intii uu socday dhinaca kale weli kama jawaabin eedeynta loo jeediyey xukuumadda madaxweyne deni isku dayo xiriir aan la sameeyey qaybo ka mid a xukuumadda iima suuragelin inaan helo nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hanaan lagu ogaanayo xaddiga biyaha iyo khataraha fatahaadda ayaa duleedka magaalada beledweyne waxa ay ka hirgeliyeen warshada wasaaradaha biyaha ee tamarta ee heer federaal iyo tan maamul goboleedka hirshabelle tallaabadan ayaa imanaysa iyada oo laga digayo in deegaano ka mida soomaaliya ay ka da-aan roobabka daadadka wata oo la socda isbeddelka cimilada ee el nino warbixintan waxaa beledweyne inooga soo diray xuseen xasan dhaqane khatar weyn oo laga digo wakhtigan kama muuqato webiga shabeelle gaar ahaan nawaaxiga magaalada beledweyne iyadoo taa ay jirto ayaa duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne waxaa laga hirgeliyey sistamkan oo lagu ogaanayo marka khatar ay kasoo fool leedahay webiga shabeelle deegaanka damalow oo in ka yar shan kilomitir u jira magaalada beledweyne shalay oo bisha oktoobar ay ahayd toban ayaa waxaa lagu rakibay qalabkaasi oo bixinaya digniino isagoo fariimo u kala diraya lambaro loo diwaangeliyey duqa degmada beledweyne nadar tibaax maalin ayaa waxay u mahad celisay iskaashatada faa-id ee deegaanka damalow oo bixisay dhulka lagu rakibay qalabkan iyo wasaaradaha iska kaashaday ee heer federaal iyo midda maamul goboleedka hirshabelle halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan wuu naga caawin doonaa oo ah qalabkaasoo noo sheegi doono xiliyada roobabka sida u kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga taranka webiga waxaala wixii kusoo darmo qalabka waa qalabkii ugu horeeyey oo la keenay awid soomaaliya waxaa lagu soo bilaabay beledweyne nasiib u yeelatay waxaana iska kaashaday wasaaradda biyaha dowladda federaalk ah midda wasaaradda biyaha hirshabeelle iyo u n d b maamulkan degmadan beledweyne khaasatan meerka magaalada beledweyne wuxuu la xiriiray iskaashatadan uu weydiistay inay dhulkaan la siiyaan aaday ugu mahadsan yihiin annaguna waxaan rabnaa insha allah inaan ogaano xaaladda biyaha meelaha ay maraan maadaama allaarti badan uu jiro waxaa ku jiro qalabka simkaar waxaa lagu xiri doonaa taleefanada maamulka qayb ka mid ah amniga qayb ka mid ah wasaaradda agaasimahiisa suduwaheeda jooga magaaladan beledweyne madaxda uga sarreysa maaragtay statekan iyo meerka magaalada beledweyne oo xaqiiqdii laga rabo mas-uuliyad gaara inay iska saarto qalabka meeshaan yaalo ugu horeyn ilaahay ha naga baajiyo khataraha la sheegayo laakiin shan iyo tobankii daqiiqabo insha allah taleefanada lagu xili doono waxay heli doonaan akhbaaraadka haddii fatahaad jirto iyo haddii roob uu jiro iyo markasta webiga meesha uu marayo hadday da tahay iyo hadday biyihii kale oo guurtida ah oo etoobiya nooga imaan jireen labadaba ay yihiin isuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka hiiraan ee maamul goboleedka hirshabelle cawil maxamed jibriil ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu wax badan ka tari doono xaaladda biyaha gobolka maadaama walaac badan uu ka jiro dunida maadaama ay hadda walaac xoogan oo ka jiro dunida dacaaladeeda haddii ay la dhaho geega soomaaliyeed meel kasta ay macnaha ay ka jiraan xilliyadii roobabka oo la sheegaya xaalad ilaahay subxana watacaala hanaga hakiye waxaana ku wareejinnay maayirka magaalada beledweyne oo noo suurtogelisay in ay meeshaan amniga ah ay macnaha juhuda ku bixiso si qalabkan lagu xiro qalabkan maanta waxaa leeyahay maanta maalin oo ka mudnaan badnaay ma aysan jirin waayo maantay waa maalintii loo baahnaa ee maanta xaaladaha jiro awgeed ee xiliyada roobabka loogu faa'iidaysan lahaa haddii ay noqoto macnaha systemka by telefon haddii ay noqoto by dhinac kastaba awal waxaan istifaidi jirnay telefono ayaan diri jirnay waxaan dhihi jirnay goday biyaha ma soo mareen webiga intoo maraya ma marka qaarkood waxaa dhici jirta inaan bir aan webiga aan surno oo birtaas macnaha maanta waa kusoo dariyey waa ku hoos dhigay layidhaahdo qalabkaasi cid kasta oo macnaha hadday noqoto distriga degmada beledweyne maayarka hadday noqoto xafiiska wasaaradda iyo heer federal iyo heer state iyo heer madaxweyneba insha allahu tacala daqiiq daqiiqda ayaa loogu socon doonaa waa qalabkii ugu horreeyey oo loogu hirgeliyo deegaanada hirshabelle khaasatan gobolka hiiraan roobka xilliga deerta ayaa laba toddobaad ka hor ka curtay gobolka hiiraan iyadoo gobolka uu soo maray xilliyo roobka uu aada u yaraa waqtiyada qaarna aanan wax rooba la helin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha soomaaliya ayaa ku soo laabtay shalay magaalada caasimadda muqdisho kadib safar saddex maalmood ah oo uu ku tegey dalka eriteria ka halkaasi oo lagu tababarayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka dhinaca kalena midowda afrika ayaa aqbalay codsiga hakinta dhimista ciidamada nabad ilaalinta haddaba haaruun macruuf ayaa arrimahan ka wareystay kamaal daahir xasan guutaaleh oo ah la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa mahadsan tahay harun african unionkii soomaaliya wada shaqayn dhaway leeyihiin arrimaha oo dhimista ciidamada atmisna waa si guddiyo wada shaqayn oo aada u dhowaan leenahay oo farsamo gudiyadaasna ilaa waxay ka wada shaqeeyeen labadii kun dhimistii labada kun ay ka wada shaqeeyeen haddana runtii dhimistii saddexda kun ay ka wada shaqeeyeen marka gudiyadaas mar walba waxay fiiriyaan farsamo ahaan qaabka loo baxayo waxyaalo fara badan oo farsamaha ku jirta marka meesha laga baxayo iyo qaabka loo wareejinayo marka runtii arrin liis la ogyahay markii horena dowladda soomaaliya ay codsatay runtii ayadoo waxyaalo fara badan oo oo ku saabsan farsamo ahaan la fuliyey meelo fara badan runtii biicadda iyo raagaale iyo ay diyaar ahaayeen in laga baxo laakiin markii dambe dowladda soomaaliya aragtay siyaasad ahaan ay u aragtay inay dalbato sagaashan beri oo oo si degdeg ay u dalbatay ayadana marka wuxuu ahaa farsamo ahaan joojin oo muddo gaaban marka muddadaas gaabanna runtii dowladda soomaaliya diyaaray u tahay in sagaashankaas beri ay ku dhamayso wixii ka dhiman waxaa muhiima inaan ogaano horay dowladda somaaliya markay timid lix bil ay dib u dhigtay kii hore labada kuna runtii isla muddadiinu ku baxday ay ku furisay haddana sagaashankan beri wax badan ay ka bedelaysa ma jirto cidana muddada way ixtiraamaysaa wayna ku dhamaystiri doontaa hadduu ilaa irahdo african unionka iyo ka horba waxaa ka hore ciidamada loo yaqaano troop contributing countries ciidamada dalkooda ay ka joogaan dalka soomaaliya joogaan ayagana isku aragtigan ka nahay aragtidana way taageersanayeen african unionkana runtii aragtidana aad u taageersanaa waayahay dadku waxay leeyihiin dowladdu haddiiba ay codsanayso ciidanka in dhimistooda dib loo dhigo waxay ahayd inay codsato wakti ku filan oo maxaan ku idhaahdaa ay ku diyaar garoobi karaan ciidan ahaan iyo dhinac walba dadka qaar waxay soo jeediyeen lix bilood dadka qaar waxay soo jeediyeen hal sanaba in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada admise ugu dambeeya oo laga dhigo labada kun iyo shan iyo labaatanka disembar jawaabtaada yaa wey dadkaas
waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta jubbaland madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo wareysanay dadka ku taliyey buu ahaa in laga dhigo disembar labada kun iyo shan iyo labaatanka bixitaankooda ugu dambeeya runtii bixitaanka ciidamada atmis ma ahan ra'yi oo waxay ila tahay ku dhisan maaha waa wax oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ciidanka iyo dowladaha ciidanka joogaan iyo african unionka iyo golaha ammaanka ay si dhow uga wada shaqeeyaan waay marka runtii afkaar fara badan waa jirtaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo lagu shaqeeya waxa weeyaan in deadlineskii oo dowladdii hore ay gashay yani xiliyada loo go-aamiyey inay dowladdan isku dhabar jabiso inay ku shaqeyso xilligaas runtii dowladda soomaaliyana iyo adduunyada mar walba waxay isku fahmaan waxa qoran oo adduunyada u qoran oo samaysan in uun laga run sheego haddii la awoodana laga run sheego haddii aan la awoodin laisku sheego waxaase ka horeeya waxaasoo dhan oo deadlineskan intaan la dhihin december baan ka dhignaa december baan ka dhignaa intaan la dhihin waxaa ka dhiman in horta shaqada ugu muhiimsan oo waxaasnay ku xiran tahay waa dagaalka dagaalka daacad in laga noqdo la maxaa la yidhaahdaa la holiyey dagaalka shaqo badan laga qabtay marka runtii documentiga uu ku salaysan yahay deadlineska ku salaysan afarta waxaa ka horeya documenti la yidhaahdo aragtida howlgalka oo loo yaqaano concept of operations documentigaas waxaa qeyb ka ahaa in shaqooyin fara badan oo kala duwan la qabto oo dad badan oo kala duwan laga rabay ay ka mid tahay ciidamada amisom ay ka mid yihiin marka soomaaliya dhankeeda hadday tahay in ciidan soomaaliyeed la qoro xoog dadka soomaliya ciidan loo kordhin waa la sameeyey hadday tahay shaqadii oo ahayd in ayagu ay dagaalka galaan na runtii shaqooyinkaasna ciidanka xoog dadka soomaliya way qabteen oo mas-uuliyiinteena maantay ilaa muqdisho ilaa xardheera la xoreeyey inta udhexaysa marka runta shaqooyin fara badan oo waxaaso dhan ay ku salaysan yihiin maxaa la yidhahdaa ala qabtay shaqooyin badanna way harsan yihiin mar walbana arrinta qiimaynta waktigana waa arrin dulsaaran guddiyahana ka shaqeeya oo runtii u baahan in aaraa aan laga dhiibanayo miidia aysan ahayn ay tahay shaqooyin hor yaalla mas-uuliyiinta ama dowlad goboleed ha aadaan leebarkooda ama dowladda dhexe ha aadaan ama ha aadaan dalalka ciidamadooda ka jooga soomaaliya ama ilaa africa unionka iyo golaha ammaanka intay ahaataba ha aadaan waa shaqo technical oo farsamo ah oo runtii cilmi ku salaysan mar kastana u baahan qiimeyn ma ahan jadwal iska degsan oon oon dib loo eegi karin maaha dowladda soomaaliya waxay leedahay aragti ay adduunka u bandhigtay oo qiimeynta xaaladda ah oo xaaladdu scenarios kala duwana mar walba ay ku qiimeysan tahay scenarioskaasina waktigaas sida laga yeelayo ay ku xiran tahay waayahay dowladdan hadda madaxweyne xasan sheekh intii la doortay labada kun iyo labaiyo labaatanka bishii juun wixii ka dambeeyey bishii may wixii ka dambeeyey imise ciidan ah ayaa loo tababaray wadanka
ciidamadu qaar waxaa jira ciidamo hore u jiray dalka eritrea oo soo laabtay oo ilaa shan kun ku dhawaad ahaa ciidamada ka soo laabtay ilaa ciidan saddex kun soo laabtay ciidamo kalena waa loo qaaday oo weli maadaama ciidanku intay maqan yihiin markay soo laabtaana numberskooda iyo la xisaabiyaa ciidamo kale oo runtii guutooyinka labalatanaad saddexlaatanaad afarlaatanaad shanlaatanaad lixilaatanaad todobalaatanaad la tababar marka ciidan toban kun ilaa saddex toban kun aan u dhexeysa saddex toban kun ilaa shan toban kun markii qaarkood ku kala soo laabtaan gaari doona duu ilaa yidhaahdo ayaa la tababaray markii lisku markii lagu dara ciidamadii hore u jiray madaxweyne xasan sheekh muuse imaan marka runtii ciidan ka tarjumaya soomaaliya wixii laga rabay inay gudatay wanad ka mistoo ciidanka ee qoraysi dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhismaa ciidan dagaal aad ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid uusan ahayn ciidan aad inta xiriirgeysid ama aad aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan dhufaysyadii ee admis ka baxday laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasbantahay inay ka qayb galaan marka runtii waa challenge adag ma sahlan hawl adag maahan ciidanka xogta soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashacniga iyo hay-adaha ammaanka waa runtiina mas-uuliyaddaas oo culus madaxweyne xasan sheekh ku horreeya ay qoorta gasteen waana loo taagan yahay xilli walba
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxau ahaa kamaal daahir xasan guutaale oo ah la taliyaha amniga ee ra-isul wasaaraha soomaaliya wuxuu ka tag telefoonka ugu waramayey wariyaha v o eda xaaruun macruuf maamulka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo kusoo bandhigay laba nin oo ku eedeysan in ay gaadhi kala baxsadeen maamulka oo ay al-shabaab ka iibiyeen inkastoo aanay maxkamadu xukumin cadeymo la xidhiira dembiyada loo haystana aan weli lasoo bandhigin ayaa haddana raggan ay jubbaland kusoo bandhigtay kismaayo uu mid ka mid ahaa askari kan kalena uu ahaa dirawal kuwaasi oo maamulku ku sheegay in ay ka howlgeli jireen wasaaradda tamarta iyo biyaha ee jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee jubbaland aadan axmed xaaji ayaa wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad uga waramay sida ay ugu suurto gashay jubbaland in ay raggaasi gacanta kusoo dhigaan bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd aad baad u mahadsantahay aadan kismaayo iyo bahda v o e raggan aan maanta aan soo bandhignay waxay ahaayeen wasaaradda biyaha ayay ka tirsanayeen shaqaalo ka mid ay ahaayeen mid ka mida wuxuu ahaa darawaliinta oo wasaaradda ka kalena ciidamadu ka mid ahaa sanadkan horaantiisii ayay gaari wasaaraddu leedahay ay kala baxsadeen magaalada kismaayo oo al-shabaab oola galeen gaari hartooba ayay la baxsadeen
marka see idinkugu suurto gashay in aad gacanta kusoo dhigtaan
wallaahi dowladda indha qoraanjay leedahay in badan baan nimankaasi aan daba soconay sirdoonka ayaan arrintaa ka shaqeynayey waxaa iska kaashaday sirdoonka dowladda jubbaland iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya sirdoonka qaranka ayay arintaa ku suurtagashay laamaha amniga oo wada shaqeyntooda ay heer sare tahay ayaa iska kaashaday taasaana meel walba oo ay cagdhigeen iyo meel walba ay socdeen waa lala socday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland baana soo qabatay oo gacanta kusoo dhigtay waa tahay dabcan waxaad soo bandhigteen labadii shaksi darwalkii iyo sidoo kale askarigii la socday gaariga al-shabaab u geeyey gaarigu laftirkiisu waxaa ugu dambeeyey
wallaahi gaariga gacantii al-shabaab uu galay iyaguna ku maqan yahay isagana waan daba soconnaa meesha uu tagay iyo meeshuu cag dhigo maaragtay wixii xoogan ka helana insha allahu tacaala waan la saxaafadda waan la wadaagi doonaa laakiin nimankaasi iyaga ayaa khawaarijta u galay annagana hadda gacantanada ku jiraan sharcigaana la horgeyn doonaa insha allahu tacaala waa tahay inkastoo aad sheegtay in raggan dabagal dheeraada ay ku heysay hay-adda nabad sugidda ee jubbaland iyadoo kaashanaystan qaranka hadda maxaa laga yeelaya raggan maadaama gacanta lagu hayo wallaahi nimankan waxaa laga yeelayaa sharcigaa la horgeynaya wax alla wixii sharciga dalka uu qabo taasay marayaan marka hadda arrintooda waxay hortaallaa hay-adaha cadaaladday hortaallaa iyagaa la horgeynayaa iyagaana maarata waajibaadkooda ka gudan doonaan waa tahay maadaama hadda raggan aad soo qabateen gacantan lagu hayo dabcan marka laga gudbo qabashadooda iyo in ay ka shaqayn jireen wasaaradda macdanta iyo biyaha jubbaland oo kale marka laga tago ama tamartii iyo biyaha marka laga tago wasaaraddaas ay ku howlgelayeen ma horey waxaa jiray xiriir al-shabaab ay la lahaayeen
wallaahi maxay ahayd taa xogtaa iyada sirdoonkaa la weydiinaya garatahay waa tahay marka hadda maxaa idinkaga qorshaysan
waxaa nooga qorshaysan waan kuu sheegay nimankani kiiskooda cadaaladdu horyaalla cadaaladdaa la horgeyn doonaa iyagaana waajibaadkooda ka gudanaya digniin baan u dirayaa cid kasta oo ama dowladda kamid a ama shacabka kamid a soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay dalka ay ka joogaan waxaa weeye cidna ma dhuuman karto haddii dibadda aadaanna waan soo qabanayna waad og tahay ninkii shabaab intaa arta taageeri jiray inaan dibadda ka soo qabanay kuwii shalay dalka ka baxsaday ee khawaarijta u galayna maanta gacantanad ay ku jiraan kuwo kalena waan haynaa iyagana waan soo bandhigi doonaa cid kasta oo isku dayda inay dowladda maxay ahayd qarannimada soomaaliya ay dhibaato u geysato meel kastoo ay joogaan waan soo qabanayna cadaaladana la horgeynaya dadka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed inay ka waantoobaan inay khawaarijta lala shaqeeyo kuwa khawaarijta ee khaladana waxaan baaq u diraya iyagana inay isu soo dhiibaan oo maaragtay dadkooda ay dhinac ka raacaan
aadayu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland aadan axmed xaaji oo u warramayay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedgobtaan faristaba bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedgyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu guddiyan usaro isgalaasha weeye awra baaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad goraha
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo weliba doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida israa'iil ayaa wada duqaymaha cirka ee khaza ka hor weeraro dhinaca dhulka ah oo laga yaabo inay ku qaadaan ururka xamaas dhimashada israa'iil ayaa gaadhay kun iyo laba boqol iyadoo in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga dalka israa'iil duqaymaha oo lagu qaaday magaalada go-doonsan ee khaza ayaa waxaa ku dhintay kun iyo shan iyo konton qof waxaana ku dhaawacmay shan kun iyo boqol iyo sideed iyo afar iyo siddeetan qof sida ay sheegeen saraakiisha falastiin israa'iil ayaa iyadu wacad ku martay inay ciqaab deg dega ay xamaas ku mutaysan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee falastiiniyiintu tirayntaas leeg ay ku dilaan taariikhda israa'iil waxaana meydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad milatariga ayaa sheegay in daraasiyiin diyaaradahoga dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan laba boqol oo bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada khaza oo ay sheegeen in xamaas ay u adeegsatay abaabulka weerarada wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil ayaa sheegay in xamaas ay doonaysay sida uu hadalka u dhigay isbeddel ayna heli doonto isbeddelkaasi waxaana uu sheegay in khaza aanay sii ahaan doonin sidii ay hore u ahaan jirtay madaxweynaha ukrein volodimir zelenski ayaa arbacada maanta ku booriyey xulafada ukrein in ay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan dalkiisa uga siiso dagaalka xilliga qaboobaha hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga nato oo uu ku tegay booqashadiisii u horreysay tan iyo markii ruushku dalkiisa ku duulay zelenski ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada gantaalada ridada dheer iyo rasaasta xilli uu jiro walaac ah in weerarka xamaas ee israa'iil uu taageeradii dalkiisu ka heli jiray saaxiibadiisa caalamka sida maraykanka ay taageeradaasi u weecan doonto dhanka israa'iil zelenski oo wariyaasha la hadlay isagoo garab taagan madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in ay wax adag tahay sida uu dalkiisa uga gudbayo dagaalka xilliga qabuubaha ee soo socda xogeyaha difaaca ee maraykanka lloyd austin ayaa ku dhawaaqay qeyb cusub oo hub ah oo ukrain la siinayo hubkaasi oo qiimihiisa lagu qiyaasay laba boqoloo milyan oo dollar kuwaasi oo ay ku jiraan gantaalada difaaca hawada si ay uga caawiyaan ukrain inay iska difaacaan weerarada cirka ah ee ruushka ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobey ee dalkaasi in uu dalka uga baxo muddo labayo toddobaatan saacadood gudahooda sida lagu sheegay bayaan arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku yaala galbeedka afrika bayaanka ayaa oo soo baxay tobankii oktoobar ayaa ku eedeeyey qaramada midoobey inay si hoose u fulisay qorshe uu faransiisku soo agaasimay oo looga hortegayay in niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobey ee bishii hore ka dhacay magaalada new york iyo shirar kale oo caalami ah ciidamada militariga ee bishii julaay xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ee niger ayaa hore u eriyey safiirkii faransiiska u fadhiyey niger iyagoo sidoo kale amray in faransiisku uu dalkaasi kala baxo gebi ahaanba ciidamadiisa intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa ka jira dalka israa'iil walaac ku saabsan in furin labaad oo dagaal oo ay ka furanto iyada oo dhowr gantaal iyo sawaariikhda lidka taangiyada salaasadii laga soo riday koonfurta lubnaan kuwaasi oo ku dhacay waqooyiga israa'iil dhimashada labada dhinac ayaa sii kordhaysa iyada oo maalintii shanaad uu socdo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee khaza linda grachstein ayaa warbixintan v o eda uga soo dirtay magaalada qudus waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan shan iyo toban gantaal iyo gantaalada lidka taangiyada ayaa talaadadii koonfurta lebnaan lagaga soo riday waqooyiga israa'iil taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in xisbullah oo ay taageerto iiraan ay ku biirto dagaalka taasi waxa ay ku khasbi doontaa israa'iil in ay isku mar ka wada dagaalamaan laba dhinac laakiin saraakiisha israa'iil waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin waxay sidoo kale ku taliyeen in dadka rayidka ahi ay ka baxaan deegaanka dhimashada israa'iil ayaa kor u kacday in ka badan sagaal boqol oo ay ku jiraan boqolaal dhallinyaro rayid ah iyadoo xamaas ay sii wado in ay gacanta ku dhigto ilaa iyo boqol iyo soddon la hayste oo ay ku jiraan dhowr muwaadin oo israa'iiliyiin ah oo maraykana afar iyo toban qof oo maraykan ah ayaa ka mid ah sagaalka boqol ee israa'iiliyiinta ah ee ilaa iyo hadda la dilay israa'iil ayaa sheegtay inay dishay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ururka xamaas iyadoo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas uu socdo maalintiisii afraad ayaa in ka badan siddeed boqol oo falastiiniyiina lagu dilay duqaymo isdaba joog ah oo dhanka cirka ah oo lagu hayo khaza tirada dhimashada duqaymaha cirka israa'iil ayaa sii kordhaysa iyadoo israa'iil ay sii waday duqaymaha culus ee ay ku hayso khaza in ka badan saddex boqol oo kun oo falastiiniyiin ah ayaa u guuray dugsiyada qaramada midoobay kadib markii ciidamada israa'iil ay uga digeen inay ka baxaan guryahooda waddooyinka khaza oo dhan ayaa la simay iyadoo ay jirto jahawareer sama abulatiifa ayaa walaalkeed ku weyday duqayn xagga cirka ah oo ay israa'iil fulisay
There were continuous airstrikes over our heads. They told us to come to Khan Yunis. We came to find death.
waxaan ka soo baxsannay deegaanka cabaasan annagoo ka baxsanayna dhimasho duqaymo isdaba joog ah ayaa ka dhacayay madaxeenna dushiisa waxay noo sheegeen inaan nimaanno khanyonis waxaan u nimid inaan ku dhimanno haddaan guryaheennii iska joogno waan dhimanaynaa haddii aan jidadka marno waan dhimanaynaa allah walaalkay gacaliye marba meel ayuu u qaxay walaalkay gacaliye allaha kuu naxariisto wasiirka difaaca israa'iil ayaa sheegay in israa'iil ay u dhaqaaqayso wax uu ugu yeeray dagaal buuxa oo ka dhana khaza waxa uuna wacad ku maray in ay baabi'in doonto xamaas israa'iil ayaa jartay biyaha iyo korontada saraakiisha caafimaadka ee khaza ayaa ka degaya dhibaato bini'aadminimo oo soo socota israa'iil ayaa u yeertay in ka badan saddex boqol oo kun oo kayd ah waxaanay u muuqataa in ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah ayuu yidhi sarkaal hore oo ka tirsan sirdoonka militariga oo layidhaahdo yosi kober waser
waxaan ururinay ciidamo badan oo ujeeddadaas leh waxayna dhammaantood ku jiraan diyaargarow ay ku gaari karaan heerka lagama maarmaanka oo ah hawshaasi haddii taasi ay dhici doonto iyo xilliga ay dhici doonto anigu naftayda ma aqaan qofna ma garanayo laakiin aad bay muhiim u tahay in qof kastaa ogaado inay diyaar u yihiin
koberwaser ayaa aaminsan in iiraan ay ka dambayso duulaanka xamaas ee israa'iil ilaa iyo hadda israa'iil waxa ay dishay kun iyo shan boqol oo rag hubaysan oo xamaas ah kuwaasoo sabtidii gudaha u galay israa'iil waa kan mar kale yosi koberwaser
operate against Israel. Uh, why? It's a big question. Uh, I think what I my my assessment is that it's a combination of many things.
xerada iiraan ee hogaamiso ayaa go'aansatay inay ka howlgalaan israa'el waa maxay sababta waa su'aal weyn dareenkayga waa inuu yahay waxyaabo badan oo isku dhafan ugu horrayn waa dareenka ah in iiraan iyo xulafadeeda aysan la kulmin wax mucaarad ah oo dhab ah si ay u helaan oo ay u noqdaan cunsurka ugu xooggan ee bariga dhexe
saraakiisha israa'iil ayaa sheegay inay filayaan in dagaalku sii socdo ugu yaraan dhowr toddobaad
aad ayuu mahadsantahay cashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda linda grashtan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ilaa iyo boqol iyo konton wadan oo badankooda ku yaala afrika ayaa saxeixay mashruuca toban sano jirsaday ee shiinaha ee loo yaqaan belt and road initiative ama loo soo gabayo b r i mashruucan uu shiinuhu ku maalgeliyey balaayiin dollar ayaa kusoo kordhiyey meelo badan oo dunida ah horumar dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo isugu jira jidad khadad tareeno iyo biyoxidheenno koronto iyo waxyaabo kale laakiin sidaasoo ay tahay haddana waxa uu wadamo badan geliyey deymo ay adag tahay in ay iska bixiyaan madaxa xafiiska v o eda nairobi maryaama diyaalo ayaa eegeysa saameynta maalgelinta shiinaha ee afrika iyo dhaliilaha loo soo jeediyey waxaa inoo soo jeedinaya warbixintan jamaal axmed cusmaan
waddadan s g r loo soo gaabiyoy kenya ayaa laga furay lix sano ka hor halkan waxaana mas-uuliyiinta kenya ay ku tilmaameen mid ka mid a mashaariicdii ugu waaweynaa ugana guulaha badnaa tan iyo markii qaranka uu xurnimada qaatay maadkii wakhtiga safarka ee mombasa ilaa iyo nairobi wuxuu ahaan jiray toban saacad hadda keliya waxay qaadataa shan ilaa iyo lix saacadood haddii aad tahay ganacsade oo aad u socoto waraysi wuxuu kuu beekhaaminayaa wakhtiga kenya waxay shiinaha ka amaahatay ilaa iyo shan bilyan oo dollar si ay ugu dhisato khad tareen oo isku xira dekeda magaalada mombaaso ilaa iyo nairobi iyo nairobi ilaa iyo naivasha tani waa qayb ka mid ah hindisaha hogaamiyaha shiinaha shi jinping ee belt and road ama b r i loo soo gaabiyo waa mashruuc kaabayaal caalami ah ganacsi iyo isgaadhsiin oo ay ku jiraan hadafka isku xiraya kenya uganda ruwanda iyo south sudan dhinaca wanaagsan marka laga eego waa qaab dhismeedka gaadiidka gaadiidka alaabta iyo gaadiidka xamuulka laakiin dhaqaaliyahan vincent kimosop ayaa jeclaan lahaa in waxyaabaha qaar loo sameeyo si ka duwan khadka tareenka oo sidoo kale loo yaqaano s g r waxaan jeclaan lahaa in kuwa mas-uulka ka a wadaxaajoodka s g r ay dhab ahaantii eegi lahaayeen dib u bixinta kharashaadka waa mashruuc maalgashi oo ballaaran in dib loo bixiyo labaatan soddon sano gudahood taasi waxay ahayd mid hami leh intii uu socday dhismihiisa dadka dhaleecaya mashruucan ayaa ka dhiidhiyey saamaynta uu ku yeelan karayo duurjoogta qayb ka mid ah jidhka tareenkan tobankii sane ee lasoo dhaafay ilaa iyo boqol iyo konton waddan ayaa ku soo biiray hindisahan oo ay ku jiraan inta badan dalalka afrika dadka afrika si weyn ayay u korayaan waxaana jira baahi ka jirta qaaradda si loo helo kaabayaal badan marka loo eego aragtida shiinaha afrika waa mid la jecel yahay sababtoo ah waxay rabtaa inay xaqiijiso qaybta wax soo saarka iyo marka la eego adduunka oo dhan wax badan oo ka mid a macdanta cober cobolt iyo macdano kale ayaa laga helaa afrika wadamada ay ka midka yihiin kenya etoobiya iyo zambiya ayaa ka jira wadooyin badan oo uu shiinuhu dhisay laakiin wadamada qaar ayaa sidoo kale la halgamayey deynta inay iska bixiyaan waxaana ka mid a zambiya oo ama weyn ka qaatay shiinaha kaas oo ah waddankii ugu horreeyey ee deyntii iska bixin waayey intii lagu guda jiray cudurkii covid reer galbeedka ayaa aada u dhaliilaya shiinaha inay amaahyaan wadamada faqiirka ahi dayn waxaana ay tilmaameen inay tahay in si deg deg ahi ay u gargaaraan kuwa deymaha iska bixin waayey saks waxa uu xusay in dalal badan ay ku biireen hindisaha b r i xilli kobaca dhaqaaluhu uu ahaa mid aada u xoogan balse taasi waa isbedeshay naxdintii ugu horreysay waxay ahayd dabcan musiibadii covid oo runtii meesha ka saartay kobaca dhaqaalaha adduunka laakiin sidoo kale si adag u saameeyey si gaar ahaaneed dalalka soo koraya ka labaad waxa uu ahaa dagaalka ukraine afrika oo ka mid ah kuwa ugu badan ee soo dhowrsada cuntada iyo saliidda qiimaha badeecadahaasi ayaa aad kor ugu kacay markii lagu noqdo qadka tareenka qaar badan oo ka mida dadka safarkaha ayaa inta badan u riyaaqay raacitaankooda digson okongo ayaa ka mid ah waa gaadiid badbaado leh ka kenyaan ahaanna waannu qaadanaynaa daraasad dhowaan ay samaysay jaamacadda boston ayaa lagu sheegay in amaahda shiinaha ee afrika ay hoos ugu dhacday heerkii ugu hooseysay muddo labaatan sano ah falanqayaasha ayaa sheegaya iyadoo uu jiro hindisaha b r i beijing waxaa laga yaabaa in ay u dhaqaaqdo maalgashi kale oo yaryar
aada ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii maryaama diyaalo halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal nala dhegeysta xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoysti
dowladda soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii sebteembar ee tagtay si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiiba uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen soomaaliya bisha diseembar ee sannadka labada kun labaatan iyo afarta ayaa loo asteeyey wakhtiga ugu dambeeya ee ay soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada admis haddaba wakhtigaasi haddii ay baxaan ciidamada admis ciidamada soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka mise waxaa loo baahnaan doonaa ciidamada admis inay sii joogaan waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo dictor cali maxamed cilmi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare waxaan aaminsanahay anigu atmis wakhtigan xaadirka labadakunafarlabaatanka inaysan soomaaliya ka bixi karin soomaaliya weli way u baahan tahay taageerada atmis atmis waxaan ka maarmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadiidka ah markaas ayay atimis naga bixi doontaa inta ka horeysa ma tegi doonta sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay atmis waa loo baahanyay haddii labada kun iyo afar labaatanka lagu gabagabeeya howlaha amni sugudda wadanka markaa waa laga fikiri karaa laakiin inta ay kooxaha nabadiidka ka howlgelayaan dalka gudihiisa waa loo baahnaan doonaa atimis wayna sii joogi doonaan dowladda soomaaliya wayna sii caawin doonaan sababahay u imaadeen sidaas bahayd ilaa dalku nabad noqdo atimis way sii joogi doontaa oo ciidamadeena qalabka sida ay nagu filaadaan haday yihiin militariga booliiska intelligensiga iyo asluubtaba haye cali anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argixisada al-shabaab dowladda soomaaliyana go-aanka ay qaadatay ee ku saabsanaa bixitaanka admis ee loo qorsheeyey labada kun iyo afar iyo labaatanka inay waddanka ka dhammaadaan waxaan u arkaa inay ahay tallaabo saxa dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka soomaaliya inay ku filaadaan kuna filan yihiin ay arkaysay maarata waxa weye sugitaanka amniga dalka sida ay haddan ugu filan yihiin sidoo kale waxaa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada admis lacagta badan adduunka ku bixiyo haddii lagu bixiyo ciidamada soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo saanada ay helaan ciidamada admis waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka brofesor daqare waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay dictor cali adiga sidee u aragtaa xasanow waxaan ku sababeynayaa inaysan ciidamada atimis wakhtigan xaadirkaa bixi karin saddex qodob oo asaasiya marka ugu horeysa weli kooxihii khawaarijta iyo kooxa nabadiida iyo kuwo fara badan dalka way ku sugan yihiin asbaabtii keentay atimis inay soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacan siiso marka horta baahidii way taagantahay guud ahaan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinacyada farabadanba waa midda koobaad midda labaad oo mandadeka amisom ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sidee soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan oo fiili for example markii aan ka hadlayno soomaaliya problemka wuxuu ka jiraa koonfurtii bartamaha soomaaliya haddaan si kale u dhigo laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa raaskambooni iskuma dhafna ciidamada soomaaliyeed hadday yihiin booliis iyo hadday yihiin military iyo hadday yihiin intelligenceba waa inaan gaarno marxalad ah in wadanka amnigiisa la sugo midda saddexaad ee iyadna muhimka waxay tahay waxaad ogtahay ciidanka atimis waxay waardiyaan waxay waardiye ka hayaan xarumo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada qaranka oo ay ku jiraan madaxtooyooyinka dowlad goboleedyada qaarkood oo ay ku jiraan takada waaweyn oo ay ku jiraan eerabooro oo runtii u baahan laftooda muxuu ahayey ciidamada xitaa mustaqbalka la geyn doona soomaaliyeed in si gaara loo tababaro marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee admis ay dhammayso in aysan admis bixi karin doctor cali maxay muhiim u tahay in ciidamada admis ay dalka ka baxaan arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu saxayay aan ku sababeynayo waxa weeye u aragtaa in meeshii dhaqaalo fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan lagu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogahaya inay ka habboon tahay in ciidamada soomaaliya tababarkooda iyo qalabeyntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka u weeciso sababtaas ayaa maarata waxa weye bixitaanka ciidamada admis uu sax u yahay arrinta kaleo ku saabsan xarumaha ay waardiyeeyaan ciidamada waxaweye atmis anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga habboon oo ku filan waardiyaha xarumaha dowladda muhimka ah haddana waxa weeye inta badanba iyagaa maarata waxa weye jooga xarumaha weliba qeybta gudaha inta badan waxaa jooga ciidamada soomaalida ayaa jooga ciidanka soomaaliya ayaa jooga meelo kookooban oo hore ayay ku sugan yihiin ciidamada atmis xarumaha dowladdu meeshay ka joogaan arinta kale waxa weeye waxaa isku dhafka ciidamada soomaaliya iyo dhismaha ciidanka soomaaliya atmis oo joogta suurtagal ma noqonayo sababtoo ah dowladdii dhaqaalo fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxaa lagu siiyaa magaca soomaaliya ciidamada admis marka dowladdii awooddaas faraha badan kharashkaa faraha badan oo kaga baxaya halkaa waxa weeye inay admis iska saarto dhaqaalahaasna ay u weeciso in ciidamada soomaaliya ay maarata geliso tababarkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda waana shaqo socoto weeye oo dowladda soomaaliya hadda ay wado waxaynu joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo brofesor daqare xasan kaafiyo waad mahadsantahay anigu wax badan baan doctor cali oga aragti duwanahay anigu xalka waxaanu arkaa amison inay sii joogto labada kun iyo afariyo labaatanka ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka inta ka horeysana inagu amnigeenna aan sugano ciidamadiina laysku dhafo tababarkiina la sameeyo iyaguna mataqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey maadaama ay meelo muhima ilaaliyaan inay ku daraan laftoodu inay hadda si u yaalaan waqtigan xaadirka in wax badan laga bedelo oo laftoodu mataqaana dhiig cusub lagu shubo oo awaamiir la siiyo oo runtii ama midooda africa ha loo maro ama dowladeena toos amar u siiso marka xalku waxaanu arkaa waa inay sii joogaan inaguna waa inaan amnigeena sugano waa in ciidamada booliiska iyo militariga iyo hay-adaha amniga iyo madaxda dowladdu si unity ah oo midaysan loo soo afjaro dagaalka muxuu ahayey iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku ahe mataqaanaa khawaarijta waa lasoo afjaraa haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa anigu waa ka aragti duwanahay editor taqare waxaan qabaa ciidamada admis inay naga baxaan wadanna amni iyo nabadgelyo uma uu keeno ciidamo shisheeye uma keenaan dad shisheeyahan xal uma keenaan walaalka daqare waxyaabaha uu ku doodayo o dhan anigu waxaan uga aragti duwanahay xalka soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummadda soomaaliyeed sugitaanka amniga soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa ciidamada soomaaliya ciidamada soomaaliya ayaa amnigayaga ku filan sugi kara waan waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga habboon yihiin cid kasta oo kale admisna waxaan aaminsanahay in haddeer naga baxdo labada kun iyo afar labaatanka oo waqti dambe sanad dheeriya baa laga yaabaa inay sii joogaan waxba sooma kordhinayaan haddaba inta ay joogaan bay joogayaan waxa waxa weye furmaha jooga waxa al-shabaab la diriraya waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada soomaaliyeed anigu waxaan qabaa in ciidamada soomaaliyeed ay dadka soomaaliyeedna garab istaagaan dowladda soomaaliyana waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaba helaan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo doctor cali maxamed cilmi tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a haddii aan wararka caalamka idiin dulmaro israa'iil ayaa wada duqeymaha ama duqeynta cirka ee khaza iyadoo dhimashada gudaha israa'iil ay gaadhay kun iyo laba boqol oo qof iyadoo in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga israa'iil duqeymaha israa'iil ayaa lagu qaaday magaalada goodonsan ee khaza waxaana ku dhintay kun iyo shan iyo konton qof waxaana ku dhaawacmay shan boqol iyo afar iyo siddeetan qof sida ay sheegeen saraakiisha falastiin israa'iil ayaa wacad ku martay in ciqaab deg dega ay xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay falastiiniyiintu ku fuliyaan israa'iil taariikhda waxaana meydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad xaafadda lagu magacaabo kibuutsi halkaasiyoo dagaalamayaasha xamaas ay sabtidii weerareen milatariga ayaa sheegay in daraasiyiin diyaaradaha dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan laba boqol oo bartilmaameed oo ku yaalay xaafad ka tirsan magaalada khaza oo ay sheegeen in xamaas ay u adeegsatay abaabulka weerarada wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil ayaa hore u sheegay in xamaas ay dooneyso sida oo hadalka u dhigay isbedel ayna heli doonto isbedelkaasi waxaanuu sheegay in kaza aanay sii ahaan doonin sidii ay hore ee ay ahaan jirtay haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e da le sidaas iyo nabadgelyo